waa maalin taariikhi ah waxaanu mahadnaqaynaa ilaah weyne waaxida ee ina suurageliyey inaan isugu nimaadno goobtan marlabaadka waxaanu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud fulaayo oo suurageliyey maanta eergaabo oo samaysnayd toddoba iyo sideetan sano oo ku jirtay meel qasilan waan wadanahay ilaaha ku ilhaamiyey inuu u tacabgalo juhdigiisa ku keenay in waddadii ceergaabo dhiso ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa juhdiga madaxweynaha inaynu mar labaad iyo mar saddexaadba warnaga sawaya mar labaad iyo mar saddexaadba inaynu u mahadnaqno muddada sidaan taariikhi ku hayno kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii ayaa la bilaabay magaalada toddoba iyo sideetan sano sideed iyo sideetan sano ayayna khayr waajib khayr waajib khayr waajib khayrkii maanta u noqday somaalaaa waa maalintaynu ilaahay ka baryaynay waaynu sugaynay oo ilaahay ku ilhaamiyey madaxweynaheena axmed maxamed maxamuud silaayo shacabkiile maxaa dhahay waxaynu ilaahay u baryaynaa inuu xilligiisa dheereeyo waddada uu bilaabayna inuu dhammaystiro ayaynu ilaahay ka baryaynaa haddaynu nahay reer aargaabo wixii nabayna saaran oo xil ah xoolo xoog lacag nin walowba diyaargarow waxaynoo haray ma jiraan iin huglaan ma jiro ninkii halkaa ka soo bixi waayaa reer sanaag maaha reer aargaabo maaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهرجة المدح قبل إسماعيل عسلوك هذا يوم أسياي وعامل دروية يا برسها في الجمهور الدناج أحمد بيلا الزعب زعب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مدير مدح وينه اليوم watiirada tirada badan ee kuma socdaa waxaan idinku soo dhawaynayaa gobolka sanaad maaha markii horraysay ean idinku soo dhawayno waxaanu soo dhawaynta ka bilownay guurada sharcaw ilaa laas qoray ilaa halka maanta aynu joogno xafladda waxaan kugu soo dhawaynayaa madaxweyne inaad ku soo dhawaato gobolka sanaad oo dhammaantood ku taca oo dhammaantood ku soo dhawaynaya dhammaanna kuu ducaynaya borokolka aanu samaysay ee u badheedhay dariiqa ergaabo iyo faraha loo dhiso dariiqii ergaabo iyo faraha loo dhiso waxay uga dhammaantood kuga habaryeynayaan farxaddiina way ka badatay shaashadaha kale kusurada waa laga daawanayey in qalabkii soo gaaray waxaan u malaynayaa midada madaxweyne dee waynu gacanadkaano nimankii macaradkii waxaa ku hadlaaba wadaynaa badnay waxaa ku hadlaaba ma jirto sababtoo ah meelay dhaliilka sheegaan maanta maarkayno gobolka sanaag madaxweyne waxay u helayihiin dhammaantood dadku inay ku hambaryeeyaan qorraxdaa taagan tihiin waxaan ku soo dhawaynaynaa si barnaamijkii loogu fudlaado hawlo badanay noo ay noo qabya yihiin adoo ku hadlayaa dadanka reer sanaag waxaan leeyahay qorraxdaa taagan tihiin waa idiin hambaryeeraynaa maqsuud baa wegtiga yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يمكن وحمد يا رياح وزيدك أرماء كلها شهادة الكمال علي محمد ورعاده madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo garwada qaranka odayaasha saddexda gola qaban dadweynaha dadweynaha reer sanaakaas ahaana reer cayrigaabo dhammaantiinna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa taaka farxad weyn oo ah inuu madaxweynuhu idinkala soo qayb galo hawshii ballaadnayd ee taariikhi ahayd ee weligeed ka dhacda gobolka ceerigaabo ama degmada ceerigaabo in la burco oo ah in muxuu ahay la sameeyo maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigo iyadoo loo diyaariyey dhammaan galabkii waddadan samayn lahaa oo aataakana aragteen horena uga daawateen mashaariicda iyo muxuu ahay telefishinada mudana madaxweyne waxa xaqiiqa ah oo aan taaka la tafsiri karin waqcadan ballaadan ama arrintan ballaadan ee taaka aynu ka bilaabayno erigaabo inay tahay arrin taariikhi ah oo ku gormi doonta taariikhda noloshaada haddii ha la idhaahdo waddada erigaabo waxaa ballan qaaday dowladihii ingiriiska waxaa ballan qaaday kuwii soomaalida waxaa ballan qaaday qaar kale oo fara badan hase yeeshee ilaa wakhtigaa may ruboobin niyada ummadda reer aarigaabo ilaa wakhtigaa may suuro gelin in waddada aarigaabo ay noqoto mid hirgasha waxaa kaloo mudana madaxweyne meesha ku jirta gobolka sanaag wuxuu ahaa ilaa ingiriiskii gobol muxuu ahay ka takooran ama ka fog somalilan inteeda kale waxaad madaxweyne maanta ku guulaysatay in ay noqoto maalintii u horraysay ee dhinaca dhaqaale iyo dhinaca horumar labadaba ay ku xirmi lahaa gobolka sanaag waddanka intiisa kale oo markii hore runtii waddo gawaacan iyo waddan aanay haysay mudana madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa hawsha qiimaha leh ee aad maanta ka qabatay gobolka waxaan ku soo gebagabaynayaa madaxweyne ku soo dhowow bulshada reer sanaag waxaan leeyahay aad baan idinka mahadcelinaynaa sida farxadda leh ee qiimaha leh ee aa u soo dhowayseen madaxweynaha iyadoo qoraxdu ay kulushahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne dadku waa badan yahay somalilan raggii mindaha iyo maamuuska lahaa madax iyo majabo waa la joogaa hadalkaa la soo urur bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa isaga ayaa wax walba aadana masilaayo marwada koowaad oo qaranka jamhuuriyadda somalilan amra weli waxaan u mahadnaqayaa wafdiga sharafta leh ee wasiirada ah ee xildhibaanada lah ee waxdoorka ah ee maanta magaalada ceerigaabo ku jira waxaana sinaada bandiirsa waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha daaxadda leh ilaa aynu ka soo baxnay gurigii madaxweynuhu ku hooyanayey ilaa ay gaabahaana cidi u kala hadhin oo runtii maalin taariikhiyana waa maalin taariikhiyana hadduu boqol jirka ceergaaba yahay iyo hadduu afar jirka ceergaaba yahay waa maalinay noloshooda ku taamayeen dad fara badan oo magac leh oo jamhuuriyadda somalilan hadday madaxweyneyaal yihiin iyo hadday wasiirre odhan yihiin iyo hadday magac le yihiin iyo hadday gobolka sanaag yihiin ayaa weligood waxay ku taamayeen sidii waddo ceergaaba loo guri jiraa ilaahay wuxuu garansiiyey go-aan diirid aad iyo aad diiridaan u leh oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu qaatay waa sidii waddada xeerka ay u dhismi lahayd isagoo jamhuuriyadda somalilan oo dhan la kaashanaya waxaa la yidhi lacagtii baa la cunay oo lagu kaambeyn gareeyey waxaa la yidhi kaambeyn baa lagu galay lacagtii waxaa la yidhi jismi maysa oo qalab la soo iibinayaa ma jirto qalabkii waa aragtee uu soo waday lacagtaas maanta aan shilinka laga saaray ilaa yurub ilaa somalilan oo dhan aan meel walba u marray daalar waliba iyo shil waliba wuxuu gelayaa waddada waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aan leeyahay ilaahay cibrigiisa ha garaajo ilaahay ha ku simo maalintaa oo xarigga ah uu furi lahaa dhammaanteenba ilaahay haynagu simo ayaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحمد الله يا عدنان أحمد يا عزيز وكما ذا حلباننا ولا وكذا سبيل الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدعوينها جمهورية الصومالي الآن مروضة كوادي قرنكة قلها وسيردي حلبان رد مان تدوينها غير عركابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كوبية وقت قلوا كوبية اعداد والله فضياء ودنا مدحوينة تفكير غير عركابو أما غير تناك دمانتو واحد هانتي قلبي قودي faqiirkoodii iyo kabiirkoodii mutacalimkoodii iyo baycmishterigoodii dhammaantood waxa maanta inoo muuqatay siday u soo baxayeen inaanay ahayn si la soo abaabulay ee dadku qalbiga ay ka soo dhaqaaqeen waxaad madaxweyne ku hanantay qalbigoodaa ku hanantay baahidoodii ugu weynayd baad ka jawaabtay waxaad ugaga jawaabtay iyadoo dhaqaalaha waddanka aad madaxweynaha u tahay la ogyahay ayaad ku calool aday ku jiro geesnimo ku jirto uu qaaday inaad go'aan qaadato ilaahayna kula garab galo maantaan bilaabayno annaguna waxaanu ka soconnaa reer bowrama haddaan nahay ceerigaaba abaal bay nagu leedahay waxaan isku dayaynaa inaan gudno reer ceerigaabo waxaa la yidhi haws ninnaa u galgasho kolna wuu irkiyaa waxaan jeebka ku haynaa soo saaraynaa idinna waxaad macaldhiiggiinna ku jira soo saara dariiqana waan dhisanaynaa waan dhammaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من روحا سلسلية سنة عمد حتى قمتك وعن يا جراد عبد الله وكم ذا جراد هذا وين قبل كالسنك
waxaanu ku leenahay adiga iyo wafdiga wasiirada iyo xildhibaano iyo wufuudda kale ee salaasiinta iyo dhammaan cidda kula socotada soo dhowaada ku soo dhowaada gobolka sanaag magaalada ceerigaabo waxaanu ku leenahay si fiican ugu soo dhowaada waad aragtaan dhammaan in dadkii isugu soo baxeen halkaas dhallinyaro waayeel arday haween cuqaal salaadiin iyadoo aan cidina u kala maqnayn waxaanu leenahay gacmo furan iyo baanu ku soo dhowaada ayaanu idin leenahay marka labaad waxaanu leenahay waddadan ceerigaabo ee maanta dhagaxdhinkeeda aad u socotid haddaanu nahay reer ceerigaabo diyaar baanu u nahay inaannu la qaybsanno ama aanu hormuud kaga no ka noqonno wax kasta oo maaragtay ku baxaya naf iyo maalba inaannu dul dhigno oo ay maaragtay sida gobollada kale ee dalka ay saas oo kale noqoto mar labaad iyo mar saddexaadba qoraxda ayaa furun waxaanu leenahay madaxweyne soo dhowow oo soo dhowow oo soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعن هلكم فرين بهيا وكان مقلة قاطة وددن وخصوصا ومدعوية جمهورية الزمان لان كحقة وبهذا وحبرشدا قدها ملك جوجو مركا حنبليو أيولي هي مايركا iyo madaxda munaasabada ka soo qayb gashay waxaan inkana u yeerayaa xildhibaan ka mid ah xildhibaan bulqaas baan u yeerayaa bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha iyo wafdiga culus ee uu hogaaminaya wasiirada guddihiin xildhibaanada guddihiin iyo matashadaasa kale bacad- bacadka taagan allahuma salli calaa maxamed iyo saxaafadoo dhan waxaan hambalyeynayaa waanu hambalyeynayaa weliba maanta oo ay tahay maalinta hadisiya waxaanu xildhibaanadii gobolka sanaag laga soo doortay inaan goobjoog u ahano in la bilaabay waddadii ceergaabe lagu dhici waayey kubaanka sanado oo ay maanta bilow tahay ma aha dhagaxdhig waa bilow وبرو وحقنا بالإله العيلة إلى أيو فرم هرجيسة تدور بإله ترى عيال وهي إلى الله شوي كسوه إلى عي آه برهم بالإله
dhammaanta kuwa mahadsanyihiin dhammaan dadka milgaha leh munaasabadda doonaya inay ka hadlaan way badan yihiin ciddii laga tago ha raalli garoodo maanta farxad weyn bay u tahay guud ahaanba dalka jamhuuriyadda somalilan iyo gobolka sanaagba markaa iminkana waxaan u yeedhayaa boqor maxamed boqor axmed cali ducaale oo ah guddoomiyaha guddida waddada ee gobolka sanaag الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مدح ويلي وسيرة دولة كسرة لما سودا مروة مدح وينها مدح عيد ملا قرنكا لما ندد وينها أنا هكذا سويني إيو فلا أروح أقول السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت وحا فرحب الله inaan halkan nala joogo madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan ee run ahaan ka dhabeeyey himiladiisii ahayd inuu dhis la dhisayo waddada ceergaabo oo maanta uu halkan u fadhiyo waan soo dhawo haddaanu nahay dadka dadweynaha ceergaabo degan ee oon badan u qabay inay helaan waddada isku xidha ceergaabo iyo burco annaguna waxaan leenahay maanta waan muujinaynaa raqbadayadii waddada diyaar bay naga tahay wixii aanu ugu deeqaynay dhismaha waddada diyaar bay naga tahay waxaan maanta halkan shahaado doonaynaa inaan ku guddoonsiino haddaan nahay guddigii waddada qaalaanka u urinaysay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee sida geesinimada leh ugu dhawaaqay in la furo dhismaha waddadii ceergaabo iyo burco isku xidhaysay bifadlak laka alay shahadadii shahaadadaasi waa shahaadadii gobolka sanaag ay u galteen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo qabilkii ka furay gobolka sanaag waanada oo faatisa oo run ahaantii hadday tahay raadiyo hargeysa iyo hadday tahay t v daba kaalin mugle ka qaatay waddadan heeso iyo baragaanaafyo u sameeyey waxaan la ilaawi karin t v-ga kale ee caalamiga ah ee home cable t v waxaan kaloo iyagana la ilaawi karin dhammaan bahda saxaafadda somalilan meel kasta ay joogto oo iyaguna isbarbar taagay waddadaas siday qabilka reer sanaag ay u ula mid noqon lahaayeen gobollada kale taas oo run ahaantii aanu aad iyo aad iyo aad jaaliyadaha dibadda ayaa iyaguna jawaab reer sanaag aanu madaxweynaha marka laga reebo boorarhka aanu ku xarki doonno waddada waxaa ka mid ah hay-ad waliba iyo wasaarad waliba iyo qurbajoog waliba iyo degmo waliba iyo tuulo waliba iyo shaksi waliba madaxweynaha ayay boorarhkooda sidaa uga tambayn doonaan hormoodkana waxa ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siraayo waxaa kaalinta labaad bixiga wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta iyo ciidamada iyo ababay lama kalaalin hay-adda wadooyinka ayaan odhanayaa intaas waa intaa mikrofoonka haysta علي دلقاتو وحان دوليا كلمة يو يا عبد الرحمن عرضا وكاملة اللي معنا لها لقد دول كاستاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما انت كده ما انت هلك السويمي waxaan horta ka dawoolay salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo maanta tallaabooyin waaweyn oo taariikhiga qaaday maanta haddaynu nahay reer sanaag iyo reer somalilanba waxaynu joognaa maalin taariikhiga weye ardayda maanta joogta ardayda maanta joogta waxay odhan doonaan waxaan goobjoog ka ahaa maalintii la waddada laamiga caligaabaya barco la furayay maanta xildhibaanada iyo madaxda joogtaa waxay ku baari doonaan inay goobjoog ka ahaayeen waddada maanta isku xidhaysa caligaabo iyo burco sharaftaas waynu waa leenahay laakiin waxaa si gaara ugu suntan taariikhda taariikhda waxaa si gaara ugu suntan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraayo waxaa kaloo muhiima maanta in laysoo hadalqaado ay tahay waa markii ugu horreysay ee madaxweyne madaxweynaha somalilan ilaa madaxweynaha soomaaliya uu soo maray waddada u dhaxaysa من بوي عدو زينا إلى إلى الصري تاريخ ولا ولا waxay noqonaysaa miduu ku suntan yahay madaxweyne axmed maxamed axmed silaayo waxa weeye maanta waxaan halka caddaynaya in madaxdii somalilan uu madaxweynuhu hogaaminayo wasiiradii madaxdii kale inay maanta soo mareen goboladii dayacnaa ee ahaa xeebaha inkastoo aan sida lahayaa yar tahay waxaan isleeyahay madaxweynuhu iyo madaxdu way arkeen maanta way arkeen maanta yaca jira anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada golaha wakiilada ee soomaaliya ka soo baxay gobolka sanaag anigoo ka mida guddida wadooyinka waxaan ka aad iyo aad u ambaliyeynayaa uguna taageerayaa uguna aan leeyahay war lacagta aan urino maanta wadada la furayo iyo xeebta la soo maray labadaba wasalaamu calaykum waraxmatullah ka bilowdo wadada lix kilomitir inaan dhisayno hay-addii noo dhisaysayna aanu dhammaystirnay inaan dhagaxa noo dhistaanu doorjeynayna aad iyo aad qolada lixda kilomitir waxay iyaguna boorkooda way yeelan doonaan imkana waxa leeyahay
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها مروضة وسيرة ولها ديجانك مدوينها كرابة بضاني ما انت هلك نسويمي صحافته ولما قال الله وحبرشنا ومال من الجوهر من استجلت واحد صاحب مع السمكة هي الكاد مال من الجوهر ما كل ذا الاستلاء انت ما هذا ولا موجود وما تنقص هذا نقول كان هيا بعض ربنا نكوبه waxaan halkan maanta ma hadli karayo farxadayda aniga riyadayadii muddada dheer soconaysay baa maanta noo riyooday noo rumowday cid rumaysan karaysa in qalabkii idin hor yaallaa wuu yar yahay waxaa kaloo iyana farxad ahayd markii u horeysay gobolka iyaguna isku xidhmay hore isuguma xidhnayn maantaanu isku xidh madaxweynaha ku dhiiraday inuu intuu ka soo baxo sayla ku tago waa qoray cagihiisa isagoo soconaya ilaahay ayuun baan malaynayna ka kaatagelin kara inta intaana kalaato waxba kama qaban ilaahay baynu u baryaynaa inuu cimrigu soo dheereeyo caafimaad badan la siiyo ilaahay baanu ka baryaynaa inaad ku suntatay madaxweynihii horumarka dalka madaxweynehalkiina soo maray midda waxba inoo qabtay laakiin kan waa kii horumarinta dalka dalkaasaynu u baahannahay oo dalku noqonaynaa oo dadku noqonaynaa dadweynihii lacagta bixiyey kuwii balan qaaday dalkiiyo dabadaba waxaanu ilaahay ka baryay waxaanu u sheegaynaa in qalabkii la bilowday jabwadidu way bilaabantay taariikhda qori doonta annagana waxaanu diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan ka seexan waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkana waxaan u yeelayaa raalliha ha lahaado waa dareen farxad leh waa muxuqo iyo kalgacal cadceedda waa u adkaysanaynaa waxaan u yeelayaa maxamed ibraahim qabo oo ku hadlaya afka gurbajoogta aan lacagta ka filayno
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى أهل يا أبو السلام يا مدحوينها جمهورية سومالي لاند marwadiisa golaha wasiirada xildhibaanada iyo wafdiga aadka u ballaaran ka mid ahaa ee runtii aanu ku soo marnay historical trip baanu ku soo marnay muddo dheer iyo waddan aada iyo aad runtii aanu taariikhdu aanu xusi samayn karnoolay waxaan halkan kalmad ka oranayaa qurba joogii anigoo ka wakiila una matalaya wafdiga la socoshadiisa waxaan leeyahay in badan baynu lahayn lacag un bayna laga ururiyaa wax badan kama aragno waxaanu maanta goobjoog ka ahay oo si baratikala idinkuna u arkaysaan waddadii eergaabo ee aada iyo aadka u dheeray in maanta qalabkeedii xaggii xukuumadda iyo xaggii dadweynuhuba ay diyaar u yihiin waxaan halkan idiin marinayaa inaynu wanbawnkaa wax baraya korona waxbaynu usoo caawinay waddada eergaabo waxay isku xidhi doontaa dhammaan somalilan waxaana laguna wahay bawlihii somalilan waxaan idinku dhoorinayaa oo idinka markhaatiya inaad ku soo dhiirataan wixii aad qori kartaan haddaad tiin qolada maraykanka haddaad tiin qolada u k iyo haddaad tiin qolada yuruba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nimanka hadda waxaan u yeelayaa maxamuud aadan dhariif oo ka mid ah warneelka waaweyn ee taariikhda ku suntan dhinaca waxqabadka ku soo dhawow
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed xamed maxamuud shilaayo marwada madaxweynaha wasiirada culimaawadiisa ciidamada dadweynaha reer sanaag reer eeda gaabo ardayda i- iyo dadweynaha dabadda naga- nagaga maqan ee reer soomaaliya inudada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu imikana waxaan u yeedhayaa boqor maxamed nuux maxamed maxamed nuux aadan boqor maxamed nuux aadan boqorka taada yar sodhow boqortilaayo marwada dhaqtaanka dhammaan wakiilada xildhibaanada madaxda ciidanka kala duwan martisharafka dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed aad iyo aad dhammaan farxad weyn noogu tahay in aan maankaada ku suganano iyadoo madaxweynaha qaranka fadhiyo oo uu wadadii noo daba xadidayo waxaan leedahay madaxweyne aad iyo aad baad ku mahadsan tahay anigoo ku hadlaya afka reer salaan ee shacabka gaar ahaan degmada ceergaabo waa ku soo dhaweynaynaa waktigaaga qaaligaa ee aad nasiisay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waxaana xusuusanaa safarkan safarkii ka horreeyey sanadkii hore madaxweynuhu markuu ceergaabo yimi waxay codsadeen wadada bay ka codsadeen madaxweynaha wuu ballan qaaday antana wuu rumeeyey wixii xusuusaya sanad baa u dhexeeyey maanta la bilaabayaa madaxweyne sanad gudihii shacabkiisa hadalkooda uu u balan qaaday u rumeeya axmed maxamuud maxamed siyaayo baa la hayaa ambaliyo madaxweyne waa ku soo dhaweynaa ilaahayna kula qabto sidaa maheeleene maxamuud haandaba yiri janaag haddaanu nahay waa doorahayna shanta dooro kana waxaan u dhiibayaa wasiirka madaxtooyada dhammaan dadka reer adeegaabo ee halkan isugu yimid madaxweynaha soo dhaweyntiisa iyo madaxweynaha iyo mas-uuliyiintiisa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii reer adeegaabo ee madaxweynaha iyo waqtigiisa soo dhaweeyey iyo siday u muujiyeen dareenkooda u muujiyeen ee wadada ceerigaabo ay u muujiyeen siday uga garab taagan yihiin siday u muujiyeen sakoorka iyo taageerada madaxweynaha ay u hayaan siday u muujiyeen dalcaylka iyo wadaniyadda ka muuqata waxaan leeyahay dibalka ceerigaabo hakusoogin way muujiyeen dareenkoodii aad bay u mahadsan yihiin intaa kadib wadadii ceerigaabo sidii la sheegay ee inta badan laga warramay waa la bilaabaya maanta madaxweynuhu wuxuu yimi bilowgii ee dhaqaajiintii wadada ceerigaabo wadada ceerigaabo bilowgeedu waxay markii hore la dhagaxayo madaxweynuhu inaad badoobe dad badan baa lahaa la samayn maayo oo waa been waxaanu samaynay oo madaxweynuhu runtii sameeyey in la sameeyo basadkii oo golaha ugu weyn u gudbiyey baarlamaanka basadkii oo loo saaray xoolaha iyo gaadiidka way suurto gashay waxaa sidoo kale madaxweynuhu dalbay qalabkii qalabkiina waa diyaar oo halkaa maanta yaalla ayaa meel walba goob walba yaalla goobii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay qurba jooga guddigaa u baxday wax badanna way ballan qaadeen ilaa toddoba milyan oo dollar bay ballan qaadeen waxaa gacanteyda soo gaaray ilaa hadda hal milyan wixii ahaa contribution hadday yihiin kii dawladda hadday kii kii qurba joogaya milyan iyo boqol baa soo gaadhay waxaan nabad gaara halkan uga jeedinaya wasaaradda waxbarashada oo kaalin mugla ka qaadatay hadday ahayd soo dhaweynta iyo hadday ahayd lacagta ay bixiyeen boqol iyo labaatan kun oo dollar oo leedahay waxbarashadu ayaana soo gaaray aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qurba joogii in badan iyagaa ka soo dheereeyey mustafaaciil caruurta ayaa qurba joogii maalin walba nooli kuri maxaa ku qabanaysaa ee waa cunaysaa ee nagu waadidi jiray ka soo dheereeyey waxaan leenahay waa weli waa loo baahan yahay dalkaaga wax kasho waxaan leenahay waddada carigaabo shalay saacadaa u arkayseen waxaan suurtagal ahayn maanta waa wax suurtagal oo la samaynayo caadadeed bay tahay liidarku inuu u horseedo bulshada waxay u arkayaan inaan suurtagal ahayn sidaa laga wariyo nas mandela mandela markii uu ku jiray halganka wuxuu yidhi it's always impossible until it's done had iyo jeeraale waa waxaan macquul ahayn ilaa la qabto waa waa halabuurka madaxweynaha ayay ku timi waddadu iyadoon la arkayn oo dadku aanay dareen kaa qabin ayuu geliyey kambaynkiisii markuu doorashada u taagnaa iyadoon loo doortay ayuu guddi u saaray oo dhagax dhigay oo lacagteediina diyaariyey waxaa leenahay insha allahu tacaala waxaa arki doontaan waddadoo la furay oo la dul marayo ayaa berri noqon doonta insha allahu tacaala taariikhdana u geli doonta madaxweynaha haddana waxaan kusoo dhaweynaya madaxweynaha dowladda somaliland anaga maanta halka soo qaybgal xafladda kan aynu maanta waddadii ceergaabo aynu hawsheedii ku bilaabayno waddanaa aynu xaqaynu ka soo dulayno aynu ogeyn waddanaa oo dalka say isugu xidhayso ummadda say isugu keenayso waxay dalkii dadka ku soo kordhinayso iyo qiimaha u leenahay aynu wada ogsoonahay waxa maanta isukan keenana ah markaa waxaanu leenahay waddadaa aad baan ugu dadaalay isaga ballan qaadnay sidii la sheegay qalabkeedii waa la keenay wixii loo baahnaa waa la keenay wixii loo baahda kalena diyaar baa mar walba laleeyahay sidii wadanaasi u hirgeli lahayd wax alla sidii wax ka tahay muu kacday nagu soo toogi lahayd ee dalkeenna iyo dadkeenu isku xidhaan lahaa ee ummadda horumarkiisa iyo isku xidhnaantiisa iyo midnimadiisa iyo horumarkiisa aynu ku dadaalaynu saman lahayd marka soo dhoweynta halkan lagu soo dhoweeyey ee dadweynaha reer cergaaba nagu soo dhoweeyeen iyo mas-uuliintiisa iyo madaxdiisuna aad baan uga mahad celinaynaa aad baan uga mahad celinaynaa waxaan soognahay hawshaan waa barbarkay ka baxdiya waa bakayla qaleen marka hawshaa aan ku ogaano aad iyo aad baa umasanti wasalaamu calaykum waraxmatullahi
Thank you.
Firma yo Bye.